barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin isniina lixda bisha julaay sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii barkii duhurnimo halka ay washingtonna tahay lixdii barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo cabdixaafi daawil ismaaciil qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mida warbixin ku saabsan adeegsiga baraha bulshada ee dhallinyarada ee xilligan covid waxaa bedel weyn ku yimid kulamadii ahaa foolka foolka amaba qabsashadaha xafladaha iyo munaasabadaha kuwaasoo meel iskugu imaan jiray oo gebi ahaanba dee isbedel weyn ku yimid taa ayaa keentay in la isticmaalo laguna baraarugo aaladda loo yaqaano zoomka waxaa kale oo aad maqli doontaan dhalinyaro codsatay in goobo caafimaad laga hirgeliyo koonfurta sool kaalmihii suugaanta ayaan barnaamijka ka maqnayn
xaqiiqada midii xubintii kastaba qurux lagu xadhee loo xambaarshaye
cayaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa balse intaasoo dhan ka hor waxaa warkii dunida inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan
baakistaan ayaa si rasmi ah xasuumaad ugu fidisay ergeyga wadaxaajoodka nabadda u qaabilsan afghanistaan cabdalla cabdalla inuu booqasho ku tago islaamabad iyadoo wakhtiga booqashada ay labada dhinac wada go'aansan doonaan tallaabadan ayaa ah tii ugu dambaysay ee ay qaaddo dowladda baakistaan taasi oo lagu hagaajinayo xiriirka aadka u jilicsan ee kala dhexeeya dowladda deriskeeda ah ee afghanistaan maxamed sadiiq oo ah ergeyga ra-iisul wasaaraha baakistaan u qaabilsan afghanistaan ayaa sheegay in xiriirka labada dal uu soo hagaagayo xilli uu sharxayay casuumaadda ay islaamabad u fidisay hogaamiyahan sare ee ka tirsan xukuumadda kaabuul cabdalla ayaa madax u ah golaha sare ee dib u heshisiinta qaranka ee afghanistaan isagoo mas-uul ka ah inuu wadahadal nabadeed la galo kooxda taalibaan si loo dhammeeyo colaadda muddo labaatan sano ah dalkaasi la degtay islaamabad ayaa dhowaan furtay saddex marin oo ah xuduudda ay la wadaagto afghanistaan kadib codsi kaga yimid xukuumadda kaabuul oo ahaa in la dabciyo iskugudubka ganacsiga labada dal ilaa boqol lixdan iyo lix qof ayaa lagu dilay rabshado looga soo horjeeday dowladda oo toddobaadkii hore ka dhacay ethoobiya sidaasina waxaa axaddii xaqiijisay xukuumadda ajis ababa iyadoo caasimadda iyo deegaano kale si aad ah ay u buuxdhaafiyeen ciidamada ammaanku banaanbixii ugu weynaa ayaa ka dhacay adis ababa kadibna ku faafay gobolka oromada kadib markii habeenkii isniintii hore la dilay hakaalu handesa oo ahaa fanaan caan ah oo qowmiyadda oromada ka soo jeeday dilkaas oo ra-iisul wasaare abi axmed oo ku tilmaamay ficil shar ah hakaalu ayaa ku heesi jiray afka oromada oo ah qowmiyadda ugu ballaaran ee etoobiya dowladda ayaa xirtay adeega internetka si ay u xakamayso bannaanbaxyada taasi oo adkaynaysa in kooxaha xuquuqda aadanuhu ay ogaadaan tirada saxda ah ee dadka ku dhintay bannaanbaxyada ilaa laba kun oo qof ayaa lagu xiray rabshadahan rabshadahan ayaa ah kii ugu dhimashada badnaa tan iyo markii abi axmed oo ka soo jeeda qowmiyadda oromada uu xukunka la wareegay sanadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii isagoo ballan qaaday isbeddel ballaaran
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan ayuu kaasahaw inala socodsiinayay wararkii caalamka aynu ku bilownay dhalinyarada soomaalida ayaa waxay kordhiyeen isticmaalka baraha bulshada muddadii lagu guda jiray xayiraada ay dowladaha adduunka ku xakameynayaan faafista xanuunka covid sagaal iyo toban ee coronavirusku keeno aaladaha ay dhalinyaradu ku xidhiidhayeen ayaa waxaa ugu caansanaa zoom warbixin amuurtaasi ku saabsan magaalada nairobi waxaa inooga soo diray wariyaheenna khadar maxamuud xareed ayadoo weli adduunku uu aad ula daalaadhacayo saamaynta iyo dhibaatooyinka uu adduunku ku keenay cudurka coronavirus ayaa waxaa arrintaasi ka dhashay in dadyowga adduunku ay la yimaadaan habab kala duwan oo ay shaqooyinkoodii iyo kulummadoodii maalinlaha ahaa ay ku qabsadaan iyagoo kala fog dhanka bulshada soomaalida waxaa arrintaasi si weyn uga dhex muuqda dhallinyarada aqoon-yahanada soomaaliyeed kuwaasoo qayb weyn ka qaadanaya inay shirar iyo munaasabado ay soo abaabuleen dhallinyarada oo looga hadlayo maalmaha xorriyadda ay ku qabtaan aaladaasi dhallinyaradaasi waxaa ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi kuwaasoo maalmaha xorriyadda ku xusay aaladda online-ka maxamed cabdiraxmaan oo ka mid ah dhallinyarada magaalada nairobi islamarkaana ka mid ahaa dhallinyaradii aaladaha onlineka ku qabatay kulamo ay dhallinyarada uga qayb qaadanayaan dabaaldega maalmaha xorriyadda ee dalka ayaa barnaamijka uga waramaya sida ay dhallinyaradu ugu suuro gashay in ay hal mar khadka internetka ay isugu keenaan boqolaal qof saan ognahayba tan iyo intuu soo ifbaxay xanuunkan safmareenka ee loo garan ogyahay covid nteen waxaa isbedel weyn ku yimid kulamadii ahaa foolkafoolka amaba qabsashadaha xafladaha iyo munaasabadaha kuwaasoo meel iskugu imaan jiray oo gebi ahaanba dee isbedel weyn ku yimid taa ayaa keentay in la isticmaalo laguna baraarugo aaladda loo yaqaano zoomka oo ka mid ah kuwooda ugu casrisaysan uguna fiican in lagu kulmo lagu sheekaysto ayadoo lagana maarma in laisku yimaado mise meel laiskugu yimaado dhallinyarada soomaaliyeed ayagoo kaga faaideysanaya fahamkooda ku aadan teknolojiyadda taasaa u sahashay una fududeysay isticmaalka aaladaas iyo kuwa la halmaala sida telegramka iyo waxyaabaha kaloo kale annagoo dhowr dhalinyaro ah aaladda zoomka aada bay inoo saaciday waxaana isku keenay boqolaal qofood kala jooga dunida dacaladeeda si aan ugu dabaaldegno maalmaha xorriyadda iyo maalinta dhalinyarta oo lasoo dhaafay marka aaladaas iyo aaladaha kale oo digitalkaaba waxay aada uga saacideen dhalinyarta soomaaliyeed inay inay maxaa la dhihi jiray howlahooda ay ku qabsadaan injineer cabdulaahi aadam kanec oo ka mid ah dhallinyarada aqoonta duruqsan u leh qalabka casriga ee teknolojiyadda ayaa sharaxaya faa'iidada iyo muhiimadda aaladaha onlineka gaar ahaana sida zoomka iyo kuwa kale ay bulshada u leeyihiin iyo doorka firfircoon ee dhallinyarada soomaaliyeed ee arrintan ka qaadanayaan shirarkii iyo kulamadii dhici jiray waxaa loo gediya loo rogay oo lagu wajahay qaabkay u dhacayeen aaladda loo yaqaano zoomka oo ka dhex dhaca internetka dhexdiisa zoomku waa software aada u baahantahay inaad kusoo dejisatid kombyuutarkaaga ama mobilkaaga taasoo aad shir si toos aad uga qayb qaadan karto oo daafaha dunida ka dhacayoo kale shirarkani waxaa isugu imaan karoo kale yacnihii dadka tirada hadba intay la eg tahay tusaaloo kale markaad kasoo qabto shir anugaan ka qayb galay oo loogu dabaaldegayay toddobiyo toddobaatan guuradii kasoo wareegtay xisbigii iyo aasaaskii s y l raggii gobonimo doonka ahaa waxaanu kaga qayb galnay tiro kor u dhaafaysa konton qof marka waxaad dareemaysaa awoodda ay leedahay yacnihii ama uu leeyahay internetka iyo teknolojiyadda taasoo iminka sahli karta sifo kasta oo aad doonaysa inaad dad aad ku kulmisid ama barnaamij aad ku qayb qaadatid in halkaas aad ku qaybsan karto shir nooc aad doontaba ha ahaadee
marka dhallinyarada kaalin intee leeg ayay howlahan socda ku leeyihiin kaalin wanaagsan bay ku leeyihin xaqiiqatan waayo waxaad dareemaysaa in la kala fog yahay waxaad dareemaysaa haddii deegaan la wada joogo xataa inaan lasu iman karin oo kulan uusan dhici karaynin oo dee baqdinta laga qaba xanuunadan iyo kulamada yacnihii oo aan la ogoleyn xagga shuruucda dowladda ay soo dejisay oo kale marka dhallinyaradu waxay ka ciyaari kartaa door aada u weyn in kulamada ay doonayaan shirarka ay doonayaan inay yacnihii horumarinta bulshada oo kale ama yani hadday ka qayb qaadan karaan macnaha ay kaga wada hadli karaan dib u dhisaka ay dalka iyagu doonayaan inay wax ka qabtaan oo kale hadba iyagoo ujeeddada ay doonayaan inay u shiraan oo kale dhallinyarada door weyn bay ka qaadan kartaa inay aaladaas ay ku xidhiiraan shirar noocaasoo kalena ay ku qabsadaan aaladahan hadda casriga ah ee aadka u fudud qofku ay shuruudda keliya u baahan yahay ay tahay inuu qofka mobile u haysto at the same time inuu internet xoog leh uu heli karo taasoo suuro gelin karta qofka muuqaalkiisa si wanaagsan in loo arki karo soomaaliya oo dadkeedu ay inta badan dhallinyaro yihiin ayaa waxaa soddonkii sano ee lasoo dhaafay ka jiray dagaalla sokeeye oo saameyn xooggan u keenay adeegyadii iyo aqoontii waddanka hase yeeshee dhallinyarada soomaaliyeed oo muddadaasi burburka dalka gudihiisa iyo dibaddiisa wax ku soo bartay ayaa hadda wada dadaallo xooggan oo ay ku doonayaan inay isbedello dhanka siyaasadda aqoonta iyo nolosha ah ay dalka ku soo kordhiyaan khadar maxamuud xareed v o a nairobi weli dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imanaysa washington haatanna waxaan jalleecaynaa dhinacii kaalmaha heesaha waxaana idinku soo maqan codadka baxsan ee fanaaniinta maxamed bk iyo ogbaad aragsan haddii aynu intaasi kaga gudubno codadkaasi baxsan ee maxamed b k iyo fanaanada cugbaad aragsan markana aynu aadno dhinaca iyo gobolka sool dhallinyaro ku nool magaalada laascaanood ayaa ku baaqay in lasoo celiyo goobo caafimaad oo ku burburay dagaalada sukeeye ee ka dhacay dhanka koonfureed ee gobolka sool warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga cabdikariim olol deegaanada gobolka sool gaar ahaan koonfurta gobolka sool waxaa jira dibudhac ku yimid dhanka caafimaadka kadib markii dagaalo sokeeye halkaasi ay ka dhaceen dhallinyarada deegaanka ee dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadka isugu jirta ee kasoo jeeda deegaanadaasi oo barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a waraysatay ayaa ka hadlaya sidii deegaankaasi loogu soo celin lahaa caafimaadka ay ka hadlayaan sidii baahida halkaasi ka jirta loo dabooli lahaa cabdiraxmaan jaamac xasan waxa uu ka mid yahay tahay dhallinyarada caafimaadka ee gobolka sool ka dhallinyar ahaan halkaasu ay ka shaqayn jireen dhallinyaro badan oo caafimaadka baratay goobo kala duwana tegi jiray oo ka kooban deegaanadaasi
xarumihii caafimaadka oo gebi ahaanba hoosu dhac weyn ku yimid taasoo gundhig ama sabab u ahayd in hay-adihii gacanta ku hayay ay ka baxeen in shaqaalihii xirfadlayaasha caafimaad ahaa ay ka baxeen kadib sabab ay u noqotay colaadahaas iyo hay-adihii gacanta ku hayay dadkaas oo iyaguna meesha ka baxay taas waxaa sababtay in hoosu dhac ballaaran uu ku yimaado adeegii caafimaad ee ka bixi jiray halkaas oo dhibaatadii markii hore maxay tahay dadka laga soo saaray ee hooyadiiyo dhallaanka inta badan awoodda waaweynla saari jiray ay dib u soo noqotay oo hadda ay maxay tahay aad moodaysid in ay baahi fara badan ay ka jirto bal ka waran doorkii dhallinyaradu ay ka qayb qaadan jirtay xarumihii ka furraa cabdikariinow xarumo badan baa ka furnaa ilaa saddex afar xarumood deegaanka koonfurta meelaha qaarkood way jirtay xilligaas ay gaab ku jireen laakiin isha lagu hayay wasaarad iyo hay-aduhuba ayna u soo socdeen laakiin marka aan ka hadlo kuwii furnaa ee xilligaa shaqayn jiray waxaa jira dhallinyaro xirfadlayaal caafimaad ah oo ka shaqayn jiray oo labada reerba ah taas oo maxay toolay keenaysa isdhexgal bulsho dhallinyaradii oo bulshada u wada shaqaynaysa niyadsami iyo wanaag lagu wada shaqaynayay ifafaalo fiican baa socotay oo adeeg fiican bay bulshadaas heli jireen ilaa iyo waxaa looga imaan jiray deegaanka dowla deegaanka soomaalida oo xuduudla leh bal ka waran cabdiraxmaan adeegyada ay bixin jireen oo kale siday bulshada u kaafin jirtay ama wax uga qaban jireen cabdikariinow meelaha labay ahaayeen waa meelo fixid oo m c h ah oo m c h kaasi dadku adeega u soo doonan jireen oo dadka maxay tole deegaanka markaa ku nool ama tuulada ku nool iyo inta ku hareeraysan oo baadiyaha ka soo xaroonaysa baa imaan jiray adeeg bixiyaasha kalena waxaa loo yaqaanaa mobile teams oo iyaguna waxay samayn jireen gaadiid bay wataan hadba maxay tole meeshii baahi u weyni ka jirto ama kaam ay bulshadu isugu soo ururto xilliyada reer guraagu meel isugu soo ururaan bay tegi jireen halkaas maxay toolay wixii adeeg ay wadaan oo inta badan awoodda ay saari jireen hooyada iyo dhallaanka iyo carruurta bilaa nafaqada ah sidoo kale dr ismaaciil maxamuud ismaaciil oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanada gobolka sool ayaanu wax ka weydiinay doorka muhiimadda caafimaadka deegaanadaasi ay leeyihiin in dib loo soo nooleeyo si ay u soo kabtaan bahdi caafimaadka sidoo kale waxa uu ka hadli doonaa saamaynta dagaaladaasi ay ku yeesheen bismillaah alxamdulilah kafa wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah walaal cabdikariin aad baad u mahadsan tahay waxaynu ognahay dagaaladii ka dhacay iyo saamaynta ay kaga tegeen heerka ay gaadhsiisan tahay waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasho gobolka sool horta baahi ka jirta oo loo dhigi karaya oo deegaamada kale ma jirto baahidaasi aad bay qaybta caafimaadku aad ayaa looga baahi qabaa oo waxaa meeshii ka baxay maxaan ku idhaahdaa caawimaad kasta adeeg kasta oo loo fidin jiray ummadda maadaama ay shaqaaqo ka dhacday horta alxamdulilah shaqaaqadaas maanta waa suushay taa suulitaanka ay suushay waxa ay ahayd in laga howlgalo sidii loo soo kicin lahaa baahiyaha aasaasiga ee uu caafimaadku ugu horeeyo anu markaa waxaan codsan lahaa sida ugu degdega badan in howlaha caafimaad loo dardargeliyo bal ka waran saamaynta ay keeni karto maadaama hadda lagu jiro xanuunkan ee covid in deegaanadaasi weli caafimaadkiisii uu maqan yahay goobii caafimaadkana ay xidhan yihiin walaalow horta saamayn baahan ayay ku yeelatay markii horeba isagoo caafimaadkaasi iska liitay ayaa haddana waxaa ugu biiray maxaan ku idhahdaa xanuunka adduunkao dhan saameeyey oo iyaga qaab indirectyabaha u saameeya qaabka iyaga u saameynaya waxaa weeye waxa uu ka xadidaya cid kasta oo u keeni lahayd ama soo gaadhsiin lahayd adeeg caafimaad sida ku dhacday gobollada kaleba sidoo kale marka ay meel shaqaaqa ka dhacdo ee bahiye asaasigaa la waayo waxaa jira xanuunno faafa oo awalka hortogya loo samayn jiray ilmo yar iyo dad waaweynba iyo hooyo iyo dhallaanba waxa ay aad ugu sahlanaanayaan xanuunno badan in ay ku dhacaan dadkii markaa labaas kugu biirtay dhaqaale la'aan ay ku soo gaarayaan ay kusoo gaari kari lahaayeen meel ay caafimaad ka helayaan sida gobolka sool oo kale iyo caafimaad darro ay ku qabsatay deegaankoodii labadaasaa iskugu biiray marka aad iyo mar kale waxaan codsan lahaa iyadoo ay dadkaasi ay markaa baahiyihii asaasiga ahaa ee kale ay ka horraysiinayaan caafimaadka oo iyagu noloshoodii isleeyihiin soo kaba waxa ay tebayaan doorkii hay-adaha ama dowladda cabdikariin olol v o w magaalada laascanood iminkana waa barnaamijkii cayaaraha iyo cabdiqaadir samakaab
aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda horyaalkaasi ku guulaysatay ee liverpoolna ay labiyi eber oga badisay kooxda xagga hoose u socota ee aston villa liverpool ayaa ku guulaysanaysa horyaalkoodii ugu horreeyey muddo soddon sannadood kadib iyo sidoo kale horyaalkii ugu horreeyey ee premier league ah tan iyo intii magacaasi loo bixiyey kooxda tababare georgian club ayaa sanadkan qaadatay xil ciyaareed cajiib ah kadib markii xilli horeba ay bannaanka sii dhigatay koobkii premier leaga kulamada kale ee dhacay habeenkii xalay ahaa ayaa waxaa ka mid ah kii kooxda southampton ay hal iyo eber kaga badisay kooxda kaalinta labaad ku jirta ee manchester city kooxda manchester city ayaa xilli horeba iska macsalaameysay horyaalka ingiriiska kadib markii kooxda liverpool ay ka saramartay dhibco ay adag tahay in laga daba yimaado tababare bebe guardiola oo labadii sannadood ee lasoo dhaafay kula guulaystay horyaalka premier leaga kooxdiisa manchester city ayaa ku fashilmay inuu kula guulaysto horyaalkiisii saddexaad oo xiriir ah si la mid ah sidii kooxaha barcelona iyo bayer munich uu kasoo sameeyey tababaraha u dhashay dalka sbain ayaa qaadanaya mid ka mid a xil ciyaareedyadiisii ugu xumaa ee waayihiisa tababarnimo soo mara kulamada kale ee dhacay habeenkii xalay ahaa ayaa waxaa ka mid ah kii barbaraha hal iyo halka isla dhaafi waayeen kooxaha banley iyo sheffield united newcastle united oo gurigeeda joogtana waxa ay barbaro laba iyo laba isla dhaafi waayeen kooxda westerham united kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka ingiriiska ayaa caawa la ciyaaraya iyadoo kooxda crystal balas ay garoonkeeda kusoo dhoweyn doonto kooxda chelsea kooxda chelsea ee kubadda cagta oo ku jirta kaalinta afraad ayaa waxa ay doonaysaa inay sii xajisato booskeeda iyadoo ka cararaysa kooxaha manchester united iyo wolverhampton oo kaabiga kusoo haya kooxda arsenal ayaa la ciyaari doonta kooxda leicester city halka watford ay la ciyaari doonto kooxda norwich city dhinaca iyo dalka sbainna kulamo ka tirsan horyaalka laliga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda horyaalkaasi hogaaminaysa ee real madrid-na ay hal iyo eber uga badisay kooxda atletic balbow real madrid ayaa tan iyo intii dib loo furay horyaalka laliga lasoo laabatay dardar yaab leh iyadoo markii hore horyaalka kaalinta labaad kaga jirtay balse hadda ayay ku hogaaminaysaa ilaa iyo afar dhibcood kooxda barcelona oo xaalka uu ku xun yahay ayaa afar iyo hal uga badisay kooxda villareal barcelona ayaa kulmadii ugu dambeeyey barbaro la soo gelaysay kooxaha sevilla atletico madrid iyo saltavigo real madrid ayaa ka faa'iidaysatay fursadihii ay iska lumisay kooxda barcelona kulamada kale ee dhacay ee horyaalka laliga ayaa waxaa ka mid ah kii barbaraha eberi eber isla dhaafi waayeen kooxaha asusuna iyo getav isbanyolna waxaa hal iyo eber uga badisay kooxda laganesa dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka sire-aga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda inter milan guuldarro laba iyo hal ah ay kala kulantay kooxda bolonya breshia waxa ay labiyo eber uga badisay kooxda verona atlanta waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda calyary barma waxaa labiyo hal uga badisay kooxda fiorentina samadonia waxa ay saddex iyo eber uga badisay kooxda sbal udanesa waxa ay barbaro laba iyo laba isla dhaafi waayeen kooxda genoa halka kooxda napoli ay labiyo hal uga badisay kooxda roma kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalkaasi talyaaniga ayaa caawa dhacaya iyadoo kooxda kaalinta labaad ku jirta ee lazio ay la ciyaari doonto kooxda leca kulanka ugu adag ee toddobaadka horyaalka talyaaniga ayaa dhex maraya kooxaha ac milan iyo yuventus kooxda yuventus oo horyaalka talyaaniga ku hogaaminaysa shan iyo toddobaatan dhibcood ayaa waxa ay u martiyeysaa kooxda ac milan iyadoo kulankan uu yahay mid ka mid a kulamada loogu jecel yahay horyaalka talyaaniga wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatana dhegaystayaal haddii aynu dib u milicno kaalmaha heesaha waxaan idiin soo qabannay codka fanaanadda farxiyo kabayare
intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii dhalinyarada tan iyo kulanti dambe haddii ilaahay raalli ka noqdo waa maxamed bashiir iyo anigoo cabdixaafid oo idinle sidaas iyo nabadgelyo yeah.